haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono hannaanka socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya gaar ahaana baasaboorka soomaaliga oo dhowaantan dowladda norway ay aqoonsatay oo ay saarayso dalkugalkeeda fiisaha barnaamijkana waxaa marti iigu ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya maxamed aadan koofi oo ku sugan magaalada muqdisho soo dhowow mudane adigoo mahadsan waa mahadsantaa sahro waa waa dhowa waa hagaag bal ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo sidee ayay ku timid in dowladda norway ay aqoonsato baasaboorka soomaaliya hanaankee u marteen waa mahadsantahay sahro muddo sanada ayuu hawshaasi socotay oo wadahadallada ku saabsan baasaboorka in lagala hadlo wadamadii markii horeeto kala noqday tixgelinta ama aqoonsiga kala noqday inagoo og sababaha markii hore ay keenay in ay aqoonsiga kala noqdaan oo ahayd saameyntii burburka dalka uu ku yeeshay iyo dukumentigii dalka oo iska noqday mid markaa laga isticmaalo suuqyada ama laga bixiyo dowladda soomaaliya labada kun iyo toddobiyo toban ay soo saartay baasboor electronic ah oo standard caalamiya leh wixii ka dambeeyay dowladda soomaaliya mas-uul ka ahayd waxaana muddo sanad ka hora la bilaabay in xiriir toosa lala sameeyo wadamadii iyagu diidanaa baasboorka aanana u aqoonsanayn inuu yahay dukumenti safar oo rasmi ah wadamadaas ayay kamid ahayd waxayna u badnaayeen wadamadaasi dalalka reer yurub iyo iyo waqooyiga america iyo canada iyo ingiriiska dhulkaasi u badnayd waa garta
waxa waxaan waxaa la gudbiyey oo oo dhinaca farsamada iyo waxyaabaha la xiriira tayada baasboorka iyo farsamada iyo security-ga iyo mas-uuliyadda waxyaaba dhinacaas waxaan innaga ayay waajibkeena ahayd oo kala fadhiisanay inta badan dalalkaas ay norway ugu horeysay kayaad ahaan innaga ayaa doodaas ku jirnay oo oo oo ka qancinaynay dhinaca duulimaasiyaddana waxaa hawsha waday oo nala shaqeynaya wasaaradda arrimaha dibadda iyaguna dhinaca siyaasada iyo shaqada marka ugu dambeyn shalay ayay soo gabagabeeyeen kuna dhawaaqeen in ay aqoonsadeen baasaboorka soomaaliya ayagoo sharxay sababta ay ku aqoonsadeen oo ahayd in ay in ay soo booqdeen oo soo fiiriyeen baasaboorka hababka lagu bixiyo soomaaliya hore u yimaadeen iyo safaaradahaba ay tageen qaarkood iyo in baasaboorka ruuxiisa tayadiisa ay laabgeeyeen oo ay ku qanceen tayadiisa iyo securitigiisaba waa gartay waayahay waxaa jirta in wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa yurub maraykanka oo kaleeto in dad badan oo soomaaliyeed dib loogu celinayo magaalada muqdisho dadka qaar waxay hadal hayaan in dowladda arrintaas ay ugu bedeshay dowladda norway in dad qaxooti ah oo wadankaasi qaarkood sharciyo la siiya qaarkood aan sharciyo haysanin oo celis ku qoran in la geeyo muqdisho ay dowladda ogolaatay oo taasi ay fududaysa aawadeed ayna aqbashay tan loogu bedelay ma jirtaa sidaas waxaan is leeyahay dadaalka dawladdu ay waday inaguna qeybtaan ka ahayn wuxuu ahaa dadka soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga intaba in ay helaan dukumenti safar oo tixgelin kuleh caalamka ujeedku intaasoo ahaa wadahadaladii iyo doodii socotay marnaba kama dhex muuqan kumana jirin wax qof soomaaliyeed ama dibadda had joogo ama gudaha ha jooga wax qof soomaaliyeed oo muwaadin soomaaliyeed wax saameynaya danihiisa marnaba kumana jirin mana ka dhex muuqan doodii sanadka socotana anuu dadki ugu badnaayo ka qayb galayaan ahaa marna kama dhex maqlin in arrintaasi ay meesha ku jirto marka waxaan isleeyahay doodaasi waa mid aan aan aan sax ahayn oo tiir adagaan hayst waayahay waad mahadsantahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan sidiisaba qayb ka ah oo su-aalo weydiiyey mas-uuliyiinta had iyo goor aan ku marti qaadno dhegeystaha ugu horreeya magaalada muqdisho ayuu nagala soo xiriiray magacaaga walaalow iyo halkaad joogtid waa muqdisho dabcane ujeedadaad noo soo wacday
marka hore waxaan salaamayaa guddoomiyaha hay-adda socdaalka jinsiyadda soomaaliya master cofi iyo zahra oo daabihinaysa barnaamijka iyo v o dhammaan markaan u guda galo haddii codsigu ka yimid norway gudaheeda sida warka badan ku wada jiro oo ahayd dadkaas in la soo celiyay bedelkeeda soomaaliya waa maxay baahida ama fursada iyo inta rasiga ugu jirtaay in norway aqoonsato waa waayo garta ma soo jirto koob shiriirtood adoo mahadsan Ha.
dhegeystayaal badanaa khadka ku jiro maxay tahay soomaaliya ahmiyadda ugu jirto in baasaboorka norway ay aqoonsato warka la- waa waa mahadsan tahay walaalka su-aashiisa si fiicanan waan u fahmay Een, waxaan ka hadlayna waxay ahayd aqoonsi basaboor wadamada africa dhammaantood iyo wadamada asia ku yaala dhammaantood oo soomaalidu ay u badan tahay dukumentigeena safarka oo ah basaboorka way wada aqoonsan yihiin Een, waxaan rabaa marku dadka inay kala fahmaan aqoonsiga iyo iyo arrinta socdaalka la xiriirto fiisada in la kala saaro Een, dalal ka mida reer yurub iyo dalal ka mida sidoo kaleeto latin america iyaguna way aqoonsi Een, aqoonsigu marka waxa weeyaan in dukumentigani loo aqoonsan yahay inuu yahay dukumenti safar isla markaasna lagu bixin karo een, dalkugal uuna ya- noqon karo tixraac rasmi ah kaas ayaa ujeedku ahayd wadamada africa iyo asia iyo ku yaalo latin america iyo een, qeyb ka mida reer yurub basaboorka way aqoonsanayeen waana aqoonsan yihiin wen- weligoodna dowladahani kama noqonin een, een, inay inay dukumentiga soomaaliya safarka rasmi u aqoonsan yihiin marka een, waxaan isleeyahay arrimaha fiisada la xiriirta ayuu walaalkay ka hadlay laakiin aqoonsigu waxa waaye dalalkani Mhm.
marka qofka fiisa soomaaliga ay fiisada siinayaan ay warqad unbay ku siin jireen ma aqoonsana bintiga ama Maysa saari qofka jirin ma fiisada.
aqoonsane.
Mhm.
waxa warqad warqad ayay sii jireen oo l b la yidhaahdo ayay qofka siiyaan Een, taasoo micnaheedu ay tahay basaboorkaaga ma aqoonsan marka kuwaas dalalkaas un baan anagu taargetkeenu noo ahaa Ee, taasaanan xooga saaraynay oo soomaalida meel ka dhac ku ahayd waaya arrinta kale oo oo la xiriirta oo uu ka hadlay waa su-aashii hore waxay ku jirtay su-aashaa hore igu weydiisayo Een, kolley wax iska quseeya maysan jirin Een, arrimaha hadda uu ka hadlo walaalkeen oo ah dad la celinayay iyo dadaalkan baasaboorka meel ay iska soo galeen ama een, wararkaas ugu soo qaaday anugu kama warqabo mana jirto waxaa jira dad soomaaliyeed oo jooga norway oo aan haysan weli dukumenti aan haysan oo dhinaca een, een, aan aan norway aan ka haysanin oo weliba ay ay faa'iido u tahay iyaga oo maanta haddii baasaboorkoodii soomaaliga ah ay qaataan ay ku helayaan degenaansho iyo dalku joog iyo ay ay uga shaqaysan karaan iyagoo baasaboorkii soomaaliya isticmaalaya norway gudaheeda marka waaya faa'iidada ugu horeysa waxaa helaya waa dadka soomaaliyeed ee ku nool norway waayahay midda labaad waxay ku saabsan tahay eh, baasaboorka iyo xuduudaha matalan xuduuduhu way wada furan yihiin eh, waa lasii socdaa waana lasoo socdaa immigrationadii wada booqday oo waan aragnay laakiin mada huba anigi sida ay active u yihiin ama ay u shaqeynayaan sida beled xaawo doolow eh, wadamadan oo dhinacan kale wajaale eh, sidaas oo kale u wada furan yihiin eh, dhulkaas jabuuti xaggeeda marka la gaaro iyada laftirkeedu waa waa qeyb u baahan in awood badan la saaro si wixii ay gacanta ugu soo Waa wada galaan garta.
dadkiiyooda dhanna waad mahadsan tahay waayahay Een, xuduudaha dhankooda haddaad fiiriso dhinaca beriga ee dhulka aan iraahde iyo xataa baddaba xataa marka maxaa maxaad taasina aad ka leedahay Een, xuduudaha dhulka waa ogsoon tihiinoo markii dowladdu ay burburtay waxyaabihii u horreeyay oo la burburay waxaa ka mid ahay een, xuduudkii xuduudkii dhulka ilaaladii iyo ciidamadii ilaalin jiray ayaa meesha ka baxay waxayna iska noqotay dhul iska furan waxaan dib u bilownay in la howlgeliyo inteeda badan inkastoo gobollada qaar sida een, cadka wajaale iyo lawyacado ay hore u shaqaynayeen maadaama goboladaas ay maamul uu ka jiray Een, laakiin dhinacan kaleeto ayaa waxaa jiray een, in dhulkii iska furnaa Een, dhowaan ayaanan bilownay ilaa shan barood ayaa la howlgeliyey oo kenya iyo etoobiya ku aadan oo hadda shaqeeyo active ah oo qal- la qalabeeyey oo dhismayaal laga hirgeliyey oo gaadiid la geeyey oo ciidan la geeyey saraakiil la geeyey Een, welina waxaan u soconaa dhinaca waqooyiga oo ilaa aan ka gaarno buuhoodle wixii dhinacaas ka xigana kolley way shaqaynayaan oo Waa kolley gartay.
qabtooduna waan mararka qaar wayna soo gaartaa marka een, dadaalkaas waa ku jirnaa wadahadal ayaa jira dowladaha deriska noo socdo iyaguna ku saabsan xadka dhulka oo wada shaqayn fiicanna hadda way bilaabatay marka waa uga mahad celinaya walaalku inuu dareenkaas leeyahay dhinaca badda een, waxaa ugu dhaqdhaqaaq badan saddexda dekedood ee boosaaso iyo kismaayo iyo muqdisho oo inta badan een, ay badeecaduhu kasoo degaan iyo iyo tanberbera intoodana saraakiil soomaaliyeed oo waxaa ka wada shaqaynaya een, oo socdaal waxaa yaala qalabkii lagu screen garaynaya dadka socda ee ka gudbaya waxaa yaala een, sharciyadii iyo hababkii lagu shaqaynayay waaya marka afartaas defadoodna waa kuwo maanta he- shaqaynaya oo howlgalaya waxaan hadda kumashqul ku mashquulsannaha inaan iyadana hubyo oo socdaal ay dhaqaaqii ganacsiga uu ka bilowday iyadana inaan dib u howlgelin aad baad umahadsantahay dhegeysto kale ayaa khadka dhinaca norway uga jiro magacaaga ku bilow magaaladaad joogtid soona koob haddaad awoodid waktigaa nugu yar waa mahadsantaha zahro waan idin salaamaya adiga iyo cofi runtii cofina waxaan uga mahad celinaya dadaalkiisa dadaalka badan oo gelshay basaboorka iyo immigrationka marka su-aasheedu waxay tahay magacaaga noo sheeg maxamuud cigale magacaygu waa maxamuud cigale waxaana joogaa norway su-aasheedana waxay tahay maxaa la dhihi lahaa dowladda norway ma waxay aqoonsatay oo keliya basaboorka mise waxay aqoonsatay dukumenti kasta oo dowlad dowladda soomaaliya ka imaanaya tusaale ahaan warqadaha caddaynaya macnaha inuu qofkan oo soomaaliya oo kale sababtoo ah waxaan aragnay warqado badan oo ka yimid dowladda soomaaliya oo madax soo qoreen ama ama ugu yaraan wasiir soo qora oo ay leeyihiin ma aqoonsin waxaan anaga ayagoo weliba xilligaasi casuumaya maxaa la dhihi casuumaya dowlad madax ka ka socota dowladda soomaaliya oo uu kamid yahay goof goofi marka waxyaabaha ay aqoonsa waxay aqoonsadeen ma basaboorka keli aha mise documenti kasta oo ka yimaada dowladda soomaaliya ayaan weydiinaya goofi waa mahadsanta mahadsanid
walaal aada umahadsan tahay waa waa laga wada hadlay documentiyada soomaaliyeed oo rasmiga oo dhan dhammaan waa laga wada hadlay iyaguna meelihii ay booqdeen oo dalka iyo safaaradahana waxay sidoo kaleeto ay ay eegeen oo qiimeyn ku sameeyeen documentiyada kale oo soomaaliya ay bixiso sida dhalashooyinka iyo sugnaanta iyo warqadaha booliiska ugu dambeynna go-aankooda wuxuu ahay bal marka hore inay aqoonsadaan basaboorka oo ah documentiga ugu muhiimsan ee ee maaragtay ay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa muwaadinka soomaaliga ah marka wax hadda ay aqoonsadeen waa basaboorka waxaa sanadkan dhammaadkiisa imaan doonaan dalka mar kale waxayna tegi doonaan dowladaha hoose muqdisho horey u yimaadeen laakiin gobolada ayay tegi doonaan qeyb kamid ah qiimeynta ay sameeyaan ayaana ka dhalan doontaa sida aan rajeyneyno inay aqoonsadaan documentiyada kale mar kale haddaan sahro raalliga ahaataana aqoonsigu micnihiisu waxa weeyaan waxay aqoonsadeen waa documentigani inuu yahay basaboorku inuu yahay basaboor rasmi ah oo dalka norway fiisan ay ku bixin karaan laguna geli karo marka ma saameynayso go-aankoodu ma saameynayo hababkii ay fiisada ku bixin jireen iyo shuruudihii u yaalay marka dadkuna inay saas u fahmaana jeclaan lahaa waa sax waa gartay waa yahay dhegeysto kale ayaan bal dhinaca hargeyso ku jirto ayadana magacaa ku bilow walaalay soo dhawow iyo waxa arabta inaad weydiisid sarkaalkan madaxa la-aanta socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya aad baad umahadsan tahay aniga magacaygu waa faadmiye ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa walaalkeen waxaan weydiinayaa safaaradba kuma aha norway soomaaliya markaasoo looma baahna inay safaaraddii muqdisho keento laga fiisaysto baasaboorkii soomaaliya taasi soo muhiim maaha waa sax mise inaynu magacun halkaa ku dayno maya hawsha salaamu calaykum waad mahadsan tahay haye mudane adoo u jawaabaysa gabadhaas waa mahadsan tahay walaashay iyo dareenkeedaba aada iyo aada uga mahad celinaya norway kolley basaboorka aqoonsigiisu micnihiisu wuxuu yahay kalsoonidii ay la noqdeen markii dalku uu burburay kadib ayay dib ugu soo celiyeen waxaan kaloo u sheegi lahaa walaal walaashay in norway ay usoo magacaawday dalka soomaaliya u qeybsame gaar ah oo sii qaban doona shaqadii ay safaaraddu ay qaban lahayd kolley xaruntiisuna ay noqon doonto sida isaguba uu ii sheegay mar aan la kulmay shalay muqdisho uu fadhiisan doono marka waxaan isleeyahay waa wax kastaba waa hal maalin uun lama wada qaban karo laakiin waxaa iiga muuqanaysa dhinacaas horumar iyo in ay maalinba wax soo kordhayaan waata waad mahadsan tahay waa yahay dhegeysto kale ayaa norway ku jira asna haddaan bal u baaqo reer norway ayaa aada noogu badan waxaa laga yaabaa in programka ay si gaara uxiiseynayaan soo dhawow walaal magacaaga iyo magaalada joogtid iyo su-aashaada magacaygu waa diini xib waxaan kusuganahay magaalada frankford ee wadan sahre iyo kaliya kofi labadina aad baan idiin salaamaya salaan kadib agaasidaha waxaan weydiin lahaa laba su-aalood oo kookooban oo iga raalliya marka warkaas waxaan uga mahad celinaya dadaalkiisa aan kala joogtiga lahayn uu ku bixinayo tan xuduudaha haddaan su-aalahayga u imaado su-aashayda koowaad mudane agaasina waxaa jira wadamo kamida gobolka aynu ku naallo oo lagu tago baasabooro ay leeyihiin gobollo soomaaliya kamid a arrintaasu sidee bay u dhaawici kartaa marka xagga qarannimada laga fiiriyo iyo marka xagga baasaboorkii dalku lahaa laga fiiriyaba siyaasada dawladda dawladda ama hay-adda socdaalka madaxda ka tahay maxay tahay ku aadan arrimaha su-aasheeda labaad walaal waa mahadsantaha su-aashaasaan siinaynaa marka bal ha ka jawaab way waa mahadsan tahay su-aasha horta haddii ay sax tahay in dukumenti kaloo gobole ka yimid lagu lagu tago dalal kaleeto runtii wax aada u fiican ma ahan oo waa wax taabanaya midnimada dalka iyo jiritaanka ummadan wax taabanaya weeyaan kolley waxaa u baahan in la fahmo in dib loo eego duruufaha keeni kara iyo waxyaabaha ay ka dhalan kara iyo in aada loo fiiriyo u baahan waxaana isleeyahay shaqadaas inta badan waxaafidaaneed in lagala hadlo wasaaradda arrimaha dibadda annaga laakiin waxaa inaga quseeya maadaama aan joogno xuduudaha dalka in dukumenti sharci ah dalka lagu soo galo loogana baxo oo xuduudaha looga baxo dukumenti sharci ah oo aan uga jeedo rasmi ah oo dalku u aqoonsan yahay inuu yahay dukumenti safar oo rasmi ah oo dalku leeyahay ama mid kale oo dal kaleeto uu leeyahay oo maaragtay qof marti ah ama dalkii soo galay ama ka baxaya uu yahay laakiin anagu ma hayno xoog dhamaystiran oo ku saabsan in dukumentiyo gobollo leeyihiin lagu geli karo dalal kaleeto oo oo caalamka ah haddiise ay jirto waa wax aada u xun waa tahay haddaan aniga suaal kale ma weydiya walaal ha haye soo koobsay laakiin yah haye waa soo koobiya mudana agaasime sida soomaaliya oo wadamada dariska la-ah nairobi ay kamid tahay oo ethoopia ay kamid tahay wadamadaas oo kale baasaboorka way aqoonsan yihin lakin qofka soomaaliga ah inuu tago oo wadamadaas tago wakti aada u badan ay ku qaadataa fiisaha la sugaa muddo badan marka qaarkood wax laga yaaba in fiisihii la waayo lacagta aaday u fara badan tahay waliba wadamadan aadka ugu xidhanahay kenya uganda iyo kamid yihin ba kamid a marka arrintaa maxaa idin ka qorshaysan mudan agaasina arrintaas wadahadalkeeda way socotay oo waatii soo bilaabatay labada kun iyo lix tobankii iyo ka horba hore u socotay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kaleeto madaxtooyada soomaaliya iyo madaxtooyooyinkooduba ay ka wada hadleen waxaa jira guddiyo shaqeynaya oo hadda arrintaas gabagabadeediina ku jira oo ah soomaaliya iyo dalalkan deriska ah inay yeeshaan heshiis dhinaca socdaalka ah dhibkuna wuxuu ka taagnaa adduunka socdaalku waa heshiis laba dal waxay ku heshiiyaan unbaa isku socodka saameeya burburkaa saameeyey oo waxaa meesha ka baxay dawladdeeni ayaa meesha ka baxday markaas ayaa kalsoonidii iyo heshiisyadii hore u jira meesha ay ay ay ka baxeen hadda marka in kalsoonidii iyo heshiisyadii hore dib loo soo nooleeyo waxaa jira guddiyo ka shaqeynaya dhawaanna waxaan rajeynayaa in arrimahaasi wax ka fududaan doonaan laakiin soomaalidu waa inay fahamtaa socdaal iyo fiiso mar haddii la yidhaahdo waa heshiis ka dhexeeya laba dal marka heshiisyadaasaana laga shaqeynaya haddii a la yidhaahdo inta ka horeysana waa waxaan rajeynaya in sooma dadka soomaaliyeed ay ay dul qaataan oo ay qaataan mas-uuliyadda wixii inagu aan iska hadlaynay iyo iyo iyo culayska naga soo waajahay waata intiina haatan nagu soo biirtay waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan dalkugalka soomaaliga oo dowladda norway markii ugu horreysay muddo soddon sano ah ay ogolaatay inay saarto dalkugalkeeda fiisaha barnaamijka waxaa marti ugu ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya maxamed aadan koofi oo ku sugan magaalada muqdisho waayahay waxaa jirto mudana adigoo mahadsan in soomaaliya xuduudaheeda sida hore loo sheegaba ay yihiin kuwa iska furan meelaha qaarkood ay suuragal tahay xataa kooxaha argagixisada inay kasoo geli karaan sidee ayay hay-adaada laanta socdaalka iyo jinsiyadaha in badan uga taxadari kartaa ama u hubinta garayn kartaa in baasaboorka soomaaliga ah qof aan soomaali ahayn la siinin ama la siiyo see lagu xaqiijin karaa macnaha ma ma hubanti ma ka dhigi kartaan in baasaboorka uu gacan dad kaleetoon soomaali ahayn uu ku dhaco walaal sahro si fiican awoodeenuba gaaraysay waxaan ku dadaalnay in baasboorka uusan gacan u gacan gelin dadaan xaq u lahayn oo uu noqdo xaq muwaadinku uu leeyahay keliyana isagu uu heli karo waxaana jira habab iyo shuruudo loo dejiyey oo sharcigana ku xusan qaarkoodna ay ku xusan yihiin hababka lagu bixiyo baasboorka waxaa jira qofku marka uu qaadanayo baasboorka waxaa ka horeeya deegaanka uu degan yahay communitiga uu la degan yahay kontonka guri uu la degan yahay in ay soo ogolaadaan inuu yahay qofkaani qof soomaaliyeed oo meeshaas degan kadibna inuu yimaado degmada oo halkaasna degmadu ay siiso warqadihii dhalashada iyo kuwii sugnaanta waxaa ka horeeya booliiska deegaankiisu inuu caddeeyo inuu yahay qofkaani soomaali aan dalka dembi ka gelin oo ama maxkamad aan ka wacnayn ama aan ku jirin liis hore loo raadinayay intaa markuu kasoo gudbo ayuu imaan karaa qofku isagoo dukumentigaas oo dhan wata xarumaheena laga bixiyo baasboorka halkaas wuxuu ku marayaa interview ama wareysi aan dhaho adinkoo raalliga ah ayuu ku maraya waxaana wareystaa saraakiil loo tababaray oo loo diyaariyey oo weydiinaya ilaa soddon iyo sideed su-aalood oo lagu xaqiijinayo qofkan inuu yahay soomaali intaa markuu ka gudbo kadibna waxa waye processkii kaleeto iyo hababkii kaleeto oo ayuu maraa oo ahayd inuu diiwaangelintii tago oo xafisyada iska diiwaangeliyo farihii laga qaado sawiradii laga qaado wixii intaa ka dambeeyana qof wuxuu noqonayo xogtiisii la hayo oo documentigiisii xogtiisii ay noqotay mid qaydsan haddii wax kasoo noqdaanna waxaa jira sharci dhigaya in maalinkii ay xaqii xaqiiqo noqdo in qofkaasi uu been ka sheegay markii la siinayo documentiga in lagala noqon karo islamarkaasna sharciga la marsiin karo marka dadaalo badanaa jiro oo arrimahaas aan uga hortegeynay waana lagu guulaystay oo marka xafiisku uu soo diro kadib waa kaa hilmaamay waxaa jira wuxuu sii maraa hubin kale oo la yidhaha verification oo sii hubinaya systemka dhexdiisa ka dhex hubinayo qofkaani inuu hore systemka usoo maray inuu yahay ku jiro liisaska adduunka la raadinayo inuu ku jiro liisaska soomaalidu ay raadinayso inuu yahay qof shaki ku jiro soomaalinimadiisa yani waa waxaan isleeyahay haddiiba soomaalidu aysana dhibsan ama muwaadiniintu aysana dhibsan waa dadaalkii aan awoodi karnay oo oo lagu xaqiijin lahaa baasboorka inuusan u gacan gelin dadaan xaq u lahayn abdullaahi cabdi xasan joogo magaalada wadanka sweden magaalada maalmo guddoomiyaha waxaan su-aali lahaa su-aaliyaan qabay oo ah baasaboorka somadokumentiyada soomaaliga markii waddankan sweden aan ku nool noo kale dowladda waxay noo diraysaa meelaha hay-adaha dowladda markaa wax uga baahatid dukumenti soomaaliya dukumenti soomaaliga markii ay keentid waxay kuleeyihiin ma aqoonsanin marka dowlad safaarad soomalilan waa laga furaala lahay weli maana arag manana la xiriirin marka dad la xiriiran waa arkay oo la dhahay safaaradda soomaaliga inta baasaboorka keeneen la dhahay ma aqoonsanin marka maxaa naga saacidi karaysaan dhibaatooyin badanaa kaska jiro oo waddamada midiga yurub dad badanaa dukumentiyada waxa yaran taas waa qabay midda kale aan qabo waa taa kuu jawaaba taasa kaaga jawaab horta okay walaal wa waxay kamid tahay dadaalada hadda socda oo marka laga tago norway oo go-aankeeda soo saartay waxaa jira dowlado kale oo iyaguna qadka ku jira oo hadda wadahadalkii uu socdo qaarkoodna ay noo sheegeen inay gabagabo mareyso oo ay go-aamin doonaan inay baasboorka dib u aqoonsadeen na ku kalsoonaadeen waxaan isleeyahay shaqada hadda socota haddii sii socoto culaysyadaasu way yaraan doonaan kadibna waxaa bilaaban doonta la xisaabtan ku saabsan waa la aqoonsaday oo keliya ma ahane in qofka watana uu helo xuquuqda uu leeyahay iyo tixgelinta uu leeyahay oo sharciyada caalamku ay ay siinayaan inuu helo iyaduna waa la xisaabtan kale oon rabno in iyadana kolley dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inaguna aan kala shaqey ka shaqeynayno qeybteena marka waxaa ii muuqanaya waxyaabo badan oo caqabada hadda jira oo ii muuqda inay noqonayaan kuwo laga laga gudbo dadka soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee ku nool wadamada hadda baasboorka su-aasha ka qabayna waxaan rajeynaya maalin maalmaha kamida markii ay aqoonsiga siiyaan inay ka maarmi karaan inay iyaga baasboorkooda sugaan isla baasboorka soomaaliyeed ay ku qaadan karaan deganaanshiyaha ay dalkaas ku degi karaan ama uga shaqeysan karaan marka hawshu waa kulley socotaa waana rajeynayaa in culeyskan uu yaraado waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay dhegeystahaasi bal dhinaca kale magaalada muqdisho dhegeystayaasha ugu dambeeya ayaan fursadda siinaya waxaan jeclaan lahaa inaan iska soo gabagabeeyo dhowaan barnaamijka magaalada muqdisho ayaan dib ugu noqonaya dhegeysta ayaa naga soo wacay magacaaga iyo su-aashaad qabta asalaamu calaykum waan iska warkaa magacay waa niyo cabdi xirsi jooga muqdisho masar kufurta aad iyo aad ugu faraxsanahay aan la soo koobi karin ku saabsan baasaboortka aqoonsigiisa laakiin ujeedadu waxay tahay baasaboortkeena ma aqoonsi dhismiya mase waxa waaye meeshii aan markaas u baahano waa kutii karnaa calaashaan dalka norway hadda nolosha aqoonsaday marka norway marsiisaha qof uu qaadan karaa mase waxa waaye inaan shuruudihii iyo wixii kale la mari kara aan maro midda labadaa raacsana waxa waaye baasaboortka sidiisa horta waxaa ka taalla dhib haddii wax yar aan kasoo qaado qof wuxuu leeyahay laba baasaboor oo kale tusaalahaan isaga laftigiisa hadda mr cofi waxaa laga yaaba sirtis inuu leeyahay ama mid diblomaasi inuu leeyahay marka qofkaasoo kale laba baasaboor leh caqabada taalla see loo xalinaya laftigeeda inaan labada su-aal kusoo gabageyna insha allah waa mahadsan tahay walaal kolley hadda baasaboorka aqoonsigiisa ayaa dowladda soomaaliya xooga saartay marka documentigaada safarka la aqoonsado ayaa laga hadli karaa dalka dalkaa in lagu geli karo iyo in looga bixi karo iyo in fiisa looga qaadan karo intaba taa ayay kasii dambeysaa waxaan isleeyahay marka dal kasta oo kasoo gudba marxaladda dib u aqoonsiga ah waxaa ku xiga oo laga wada hadli doono oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo soomaaliya ay hogaamin doonaan inay tahay isku socodka iyo inay dadka soomaaliya siisada ufududeeyaan iyo in maaragtay dadka ay aan lagu dhigin sida soomaaliyaba ay u texgeliso dadka kaloo martida ah maasiyiinta waa garta xaqii wuxuu kaloo xaq u leeyahay kiista ordinariga ah ee caadiga ah iyo isagana mar kastoo xaq u leeyahay waayahay aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga dheer inaad barnaamijka su-aala uga jawaabta anigii dhegeystayaashaba aad baad u mahadsan tahay mudane adaa mudan walaashay waa tahay guud ahaana intaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay hannaanka socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya waxaana barnaamijka marti iigu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed aadan koofi isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuuna barnaamijka igala qaybgelayay heerey kulanti dambe nabadgelyo